barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin arbaca waana koob iyo soddonka bisha januari sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona caasho ibraahim aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida ay dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada nairobi ay u arkaan mas-uuliyiinta ay soo doorteen iyo joojinta gaadiidka u bixi jiray waqooyi bare kenya wakhtiga habeenkii waxaad moodaa maaragta maxaan dhahaay xagga markii la rabo doorashadu markay jirto in ay hadal aad u culus iyo fikrado aad u waaweyn inay maaragtay soo jeediyaan laakiin markii xildhibaankii waxaad moodaa kursigii uu hanto ama isku hubsado in xildhibaankii aad waxaad moodaaba waad mooda faryaro bidixinu ka baxayo oon aad loo arkaynin waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada iyo doorka hal abuurka suugaanta kala duwan gaar ahaan shiribka
kaalmihii suugaanta amaba heesaha ayaan barnaamijka ka marnaan doonin heestaan idiin haynana waxay tahay
ashaqa warkiisiyo welidiisa
dahaan welweleye waa dhegaystayaal waa codka fanaanka mursal muuse idaacadda ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku baaqay midnimo waxaana uu ammaanay wuxuu u arko inay yihiin guulaha siyaasadda xagga dibadda iyo dhaqaalaha intii ay socotay khudbaddiisii sannadlaha ahayd ee uu jeediyey shacabka maraykanka habeenkii xalay caawa waxaan ugu baaqayaa dhammaanteen inaan dhinac iska dhigno kala duwanaanshaheenna inaan raadinno dan guud iyo in aannu u yeerno midnimada aanu u baahannahay inaannu u gudbinno dadka noo doorto inaan u adeegno ayuu yidhi trump intii uu socday khudbaddiisii qaadatay siddeetanka daqiiqo ayuu trump waxa uu ugu baaqay mudanayaasha koongareska inay soo afjaraan soo jeedintiisa ku aadan dib u habeynta nidaamka socdaalka dalka iyo dib u dhiska kaabayaasha dalka
maamulka madaxweyne donald trump ayaa difaacaya go'aankooda ah in cunaqabatayn deg dega lagu soo rogo xubno ruusha ah kadib ogolaanshaha koongareska ee la magac dhabay lana faahfaahiyey hantidooda iyo weliba dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed ee kremlinka dalka ruushka wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa maalintii isniintii sii daysay warbixin ay ku qotuminayso sharci uu aqalka koongareesku si aqlabiyada ku meelmariyay bishii oogast ee aynu soo dhaafnay kadib markii ay caddaatay in ruushka uu farageliyey doorashadii madaxtinimada ee sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii warbixinta ayaa faahfaahisay dhaqaalaha iyo xidhiirhka siyaasadeed ee boqol iyo afar iyo toban siyaasi oo ruush ah iyo lix iyo sagaashan xubnood oo kale oo la sheegay in madaxweyne putin uu kobciyey
dowladda afghanistan ayaa weydiisanaysa dowladda maraykanka inay joojiso inay musaafuriso muwaadiniinta u dhashay afghanistan iyada oo sheegtay inaysan jirin heshiis dib u celin ah oo ay la gashay maraykanka ma aanaan saxiixin heshiis noocan oo kale ah oo lala galay maraykanka ayuu yidhi sheekh musgani oo ah hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda afghanistan oo la hadlayay v o e da laanteeda la hadasha afghanistan la taliyaha wasaaradda qaxootiga iyo dib u celinta xaafis axmed mikhayl ayaa sidoo kale ku adkaysanaya in xukuumaddiisa aysan gelin heshiiska dib u celinta waxaana uu sheegay in wasaaraddu ay codsanayso in gebi ahaanba la joojiyo musaafiriinta dagaalka socda ayaa ku khasbay dadka inay ka baxaan afghanistan ayuu ku sheegay waraysi waxaana uu sheegay amaba uu yidhi waxaan nahay dal weli ku sugan dagaal dalkeennana ama dadkeennana waxay u baahan yihiin in la caawiyo halkii laga musaafurin lahaa
xubin ka tirsan amaba xubintii ka tirsanayd ee shaqaalaha dowladda ee gobolka hawaayi ee dalka maraykanka la sheegay inuu mas-uulka ka ahaa diritaankii fariintii argagaxa gobolkaasi ka dhalisay ahayd in uu gantaal ku soo socdo taasi oo la diray saddexiyo tobankii bishan januari ayaa shaqada laga fadhiisiiyey iyadoo wararku ay intaasi ku darayaan in qofkaasi uu lahaa taariikh hore oo ah inuu ku dheeldheelo ama uu dheeldheel ka dhigan jiray waxyaabaha ku salaysan xaqiiqada dhabta ah ee nolosha xogtan ayaa la helay salaasadii kadib warbixin ee ku salaysan baaritaankiisa oo loo gudbiyey agaasimaha maaraynta gargaarka deg dega ah ee gobolkaasi hawaii feri miyagi ayaa xaruntaasi iska casilay salaasadii kadib markii arrintani ay dibadda u soo baxday
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan dhallinyarada soomaalida ah ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa magaalada nairobi waxaay ka bilaabeen kulamo ay uga gol leeyihiin la xisaabtan dhab ah oo ay la samaynayaan xildhibaanada baarlamaanka kenya ee laga soo doorto deegaanada waqooyi bari kenya wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradan islamarkaana warbixintan ka soo diray inta badan gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa la sheegaa inuu aad uga dambeeyo gobollada kale ee dalka marka loo eego dhanka horumarka ay ku tillaabsanayaan gobollada kale ee dalka kenya dhallinyarada soomaalida ee ka soo jeeda gobolkaasi oo arrintaasi ka duulaya ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey waxa ay magaalada nairobi ay ka bilaabeen kulamo looga hadlayo arrimaha horumarka gobolka waqooyi bari iyo horumarinta dhallinyarada ku nool gobolkaasi kulamadaasoo ay la yeelanayeen xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dhallinyarada ayaa xildhibaanada ku eedeeyey inay ka gaabiyeen ka qayb qaadashada horumarinta deegaanadii laga soo doortay waxaana dhallinyaradu ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya ay xildhibaanada kula xisaabtami doonaan waxqabadka ay ka qabteen deegaanadii laga soo doortay axmed cabdulaahi maxamed waxa uu u hadlay dhallinyarada soomaalida ee gobolka waqooyi bari ee kenya
intaa kadib waxaan mahadcelinayaa mas-uuliyiinta laga soo doortay noystan iyo xildhibaankeennan sidoo kale xaafaddan islii yuusuf xasan cabdi dhammaan xildhibaanada soomaalida iyo xildhibaanada waddanka o dhan baan mahadcelinayaa waxaad moodaa xildhibaanadu waxaad moodaa maaragta maxaan dhahay xagga markii la rabo doorashadu markay jirto in ay hadal aad u culus iyo fikrado aad u waaweyn inay maaragtay soo jeediyaan laakiin markii xildhibaankii waxaad moodaa kursigii uu hanto ama isku hubsado in uu xildhibaankii aad waxaad moodaaba waad mooda faryaro bidixinuu ka baxayo oon aad loo arkaynin xildhibaanada waxaan dhihi lahaa walaaladana ah een soo doorannay codkanagi ku soo galay shacabkooda aan nahay waxaan leedahay xildhibaanada waxaad moodaa waxqabadkiinna ma muuqdo waxqabadkiina ma muuqdo waxaad moodaa dhaqaalihii bajedkii waad heshaan waaad waxaan jeclaan lahaa inaad wadooyin badan maxaan dhaha sida korontada tuulooyinka biyaha waxaad arkaysaa aanu maalugid waxaan aaday dhulka wajeer dhulkaas tuulooyin qaarkood waxaad arkaysaa aan weyse xataa aan jirin waxa ma arka isja lagu dhaqdo marka xildhibaan biyola-aan darteed marka waxaan dhihi lahaa xildhibaanada iyo dadka mas-uuliyiinta xataa gafanayaasha ku dar in si sharaf leh oo wanaagsan ay dadka wax u qabtaan ay dadaalaan dhowaan waxaa xayiraad lagu soo rogay safarkii gaadiidka ee xilliyada habeenkii aadi jiray gobolka waqooyi bari ee kenya gaar ahaana magaalooyinka gaarisa wajeer mandheera iyo deegaanada kale arrintaasoo ay aad u dhaliileen dhallinyarada soomaalida ee gobolka waqooyi bari ka soo jeeda
magacayga waa maxamed cali maxamed run ahaantii waxaan u arkaa cawnaqabaateen ku timi xagga isu socodka gobolka waqooyi baraa walba wuxuu la kulma cadaadisyo badan waxaa jiri jiray xeryaha qaxootiga xataa habeenadii intu socodku yar yahay waxaa dhici karaa waxyaaba emerjansiya qofku u yimaadaan uu u bixi karo heladiisa maxay gobollada kale loogu diidi waayey in ay u baxaan gobolka noystan keliya maxaa gaar uga dhigay su-aashaa dowladdan weydiinaynaa laakiin isagu wuu ka horreeyey markii la joojinayey noystan way ka horraysay haba ahaato haddana waxaan u arkay anigu cunaqabatayn isu socodka ah uma arko arrin xasaasiya oo muhiim u ah in la joojiyo mana sababi karto xaalad ammaan
fursadaha shaqo ee dhallinyarada soomaalida ee kenya oo aad u yar iyo dhallinyaro tiro badan oo sannad kasta ka qalin jebinaya dugsiyada iyo jaamacadaha dalka ayaa waxay arrintaasi ay sii kordhisay inuu aad sare ugu kaco heerka shaqo la'aaneed ee dhallinyarada soomaalida ee dalka kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
door wanaagsan dhammaantiba dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee v o a idinka imanaysa washington haatanna muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhaya tirada dhallinyarada hal abuurka ah ee curinaya sugaan kala duwan iyadoo meelo kala duwana si sanadla ah loogu qabto muddooyinka dambe bandhigyo ay dhallinyaradaasi ku soo bandhigaan sugaantooda cabdiqaadir cabdi axmed waa wiil dhallinyaro ah oo hal abuura kuna dhaqan magaalada muqdisho waxaanu noocyada kala duwan ee sugaanta uu tiriyay iyo weliba sida ay dhallinyarada kala duwan ay uga dareen ciliyaan ama ay u xiiseeyaan uga warramay wariyaha v o eda cabdiqaadir okey
horta marka laga hadlayo suugaanta noocyadeeda ee markay maansada tixii tiraabta la aada qeybta tixda oo sida gabayga iyo gurowga iyo shirabka iyo baraamburka iyo walgada iyo masafada iyo jiiftada iyo heesaha iyo maamahyaduba oo yacni tixdu ay ka mid yihiin iyuu shirabkuna qeyb ka yahay oo tixdu waa wax ku socdaa ridmo iyo qaafiyad ku socda iyo xaraf yacni tuduca kusoo laabtaa laba ama saddex ilaa iyo afar jeer cida kasta awoodeeda laakiin meesha ugu yar inuu laba jeer ugu yaraan tuduca laga helaa saasaa la yirahdaa marka shirabku wuxuu ka mid yahay maansooyinka dadkuna waa dadku way sharbaanoo haltuurka iyo waxa dadku way sameeyaan laakiin waxaad moodaa dadka inuu si ugu yaryahay marka waxaad moodaa wuuna ka saameyn badan yahay marka la yirahda suugaanta kaleeto shirabka markii la sameeyaa qofkii isla markii uu ku saamooba sida murtidiba haddii yirahdaa rag waxaa ugu wanaagsan saddex ama rag waxaa ugu liitaa saddex markaad tirahdid qofka wuu soo dhegraarayca marka wixii sugaa qofka wuxuu maxaa raga ugu wanaagsan maxaa raga ugu liitoo kaleeto tusaale haddii yirahdo rag waxaa ugu liito taada mayeele tiisu ma bixiso tuukeena kuma horto ama ma horeeye ma hambeeye ma hasaawshe haddii tusaaleahaan ama nin maqan oo aan la tabin nin jooga oo aan la tirin nin tegaya oo aan la celin haddii la yirahdo marka saddexdii markaa tiraahdo qofku wuu ku sugaya shirabku wuxuu ka mid yahay waa maanso yar fudud inkastoo dadku waxay yiraahaan abuurka abuurtiisu ay adag tahay hase atee haddana waxaa moodaa qofkii hadduu sameeyo qofka kale ismarkii suugaanta kale gabayga iyo markay suugaanta kale loo fiirshaa qofku wuu ka saameyn badan yahay oo ciyo wuu ku saameyn og yahayo haddii qofka shirab wax loogu sheegaa qofkii islamarkii waxaad moodaa inuu qofka ku saamoobayo ma uu qaadan kara ama madax u ruxayo alla sax waay sax waay u yirahdo waxaad ku dadaalaysaa in dhallinyaradu ay u soo jeestaan shiribka halka hadda qeybaha kala duwana suugaanta ku mashquulsan yihiin marka shiribku ma waxaa adag fahamkiisa mase waxaa adag de waatana leeyahay saddex waalhaato ja ku taal
horta markii laga hadlaayo dhalinyaro hadda anaga tusaalahan suugaantaoo kaleeto waxaan ka shaqeynaa naadigeeno kaleeto waxaan ka shaqeynaa afka iyo dhaqanka iyo horumarta iyo suugaanta marka dhalinyaraha kuwa imaas waxay ku leeyihiin hal abuurkaan jeclahay inaan hal abuur noqdaan rabaa marka hal abuur noqoshadu inkastoo soomaalida ay tiraahdo marba suugaantaad manuuca loo sameeyaa mar anaama hibakeynta ha iska ahaato ama qofka inuu wax kale ku dhaliy ha iska ahaato marka waxaan irahdaa marka badanaa suugaanta xagee shirabkao kaleeto wuu fudud yahay wuuna ka luggaaban yahay itixaaka markii la yirahde maad shirabka inaad samaysaan isku daya markaasaa ilmaa waxaan intaan meel isugu keena mar qaarkood khamiisadii waxaan irahdaa markii akhris intu isugu nimaado khamiisad naadigo kaleeto waxaan irahdaa bal shirab in la sameeya isku daya haddaad gabay samayn kartaan sameeya wixii fudud sameeya markaas waxaa laga yaabaa qofkii markaa shirab u sheegtid tirahdid war shirab noocaasaa jira idinkuna inaad dhahdaan dhaha isku daya wax soo celiya tusaale ahaan haddii la yiraahdo saddex walxaatoo dhac ku taal dhalinyaro dhibkeena waay hadaad tirahdo qofka intaas bis hadaa ugu joojiso wuxuu kuleeyahay war waa kubaryaa iisha hawsha iisa saddexda walxaat aan ogaaday maxaa waay ii sheegay weli qofku haa dhalinyaro dhibkeena waaye marka waa un mataal waaye hadal bilaa haa u baahan waayo yacni qofku wixii marka qof waxaa jirto arrin markaa u sheegto qofkii uu kaga dharagsan yahay iyo qof marka waxa u sheegtaa uu qabyo u yahayo weli inuu loo sii dhammaystira jecel yahay asigu wuxuu ka mid yahay marka haddaa tira saddex walxaatoo dhac ku taal dhalinyaro ay dhibkeena waayo haddaa tira laakiin tusaalahan gabayga kale tusaalahan soo qaadan haddaa tiraadid aliil dume albaabada xuure uunku wada seexday hee haddaa tuduc ku xiga onkar yeedho oogaama rab alif banaadiiqa adi waxaad moodaa tuduc markuu tuduca gabayga bilowdo gadaal inuu u dhammaan karo inkastoo marka qaarkood qofka uu sii sugi karo laakiin shirabka marka yihahdo haddaad saddexda sheegto qofkii wuu kaa rabaa marka hal tuur haduu yahay hadduu saddex leeyahay afarleyda shanleyda lixleyda waa ilaa waa la geeyaa waataa allah naxariise xuseen sheekh axmed kadar oo kaleeto waatuu ninkaas dadku ka tago kobowal xaato ka ku taal waatuu dhaha intuu waxda tobanka iyo shanta iyo lixda intuu kasii tagay kobowal xaato ka ku taal kaaf ku taalnahay marka waxaad moodaa way fursad badan tahay hadba qofkan waxay ku xiran tahay hadba hal abuurka siduu ugu xariifsan yahay oo ugu fahamsan yahay
wagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir cabdi axmed oo wiil dhalinyaraha ku nool magaalada muqdisho islamarkaana hal abuura dhegeystayaal waxaan naga xasuusanaya idaacadda beritoole aad ku dhegeysan doontaan ee duhurnimo qeyb kale uu kaga warramayo sugaanta kala duwan ee u curiyey iyo weliba noocyada ayay kala yihiin haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaad kusoo dhowaataan ama idinku soo maqan oo aynu ku wada nasan doonaa heesta waqti iyo weliba fanaanka mursal muuse
inkastoo wanaagiyo wixilkaa sugayo inkastoo wakhtiga qaar uu yahan jiray inkastoo wanaagiyo wixilkaa sugayo inkastoo wakhtiga qaar uu yahan jiray markaad wada jirkeeni wiiqbayidirdhaysaan wixii wixii ka calool go'ay markaad wada jirkeeni wiiqbayidirdhaysaan wixii wixii ka calool go'ay waayihii luri jiray hadduwiida kaa dhigay markuu wanaag kuwe kaa watadiga weatee waayihii luri jiray hadduwiida kaa dhigay markuu wanaag kuwe kaa watadiga weatee cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaaraag dhaxaan walwalaayay cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaaraag dhaxaan walwalaayay inkastoo waxyeeliyo kaa ilaalin jiray wadhi inkastoo wadnaha jeer kaga waabay hoy wacan inkastoo waxyeeliyo kaa ilaalin jiray wadhi inkastoo wadnaha jeer kaga waabay hoy wacan markaad iga wareegtaan anna kaba wecdoon wixii wixii ka calool go'ay markaad iga wareegtaan anna kaba wecdoon wixii wixii ka calool go'ay waayihii hadduu iida kaa dhigay markuu wanaag ku ekaa wantadiga weatee waayii luri jiray hadduu iida kaa dhigay markuu wanaag ku ekaa wantadiga weatee cashaqa warkiisiyo weridiisa ilaara dhaxawl walahay cashaqa warkiisiyo weridiisa ilaara dhaxawl walahay
mursal muuse codkiisa iyo heesta wakti waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhowaataan xubintii cayaaraha maxamuud mascade oo mani abdhis jooga ayaa inoo haya
wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aana ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska habeenkii xalay ahaa saddex kulan ayaa layskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa saddex iyo bar waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee huddersfield town ciyaaryahanada kan garminio iyo maxamed saalax ayaa goolasha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee liverpool crystal balace oo ku ciyaaraysay magaalada london islamarkaasina ciyaar adag ay iskaga hor yimaadeen kooxda isla magaaladaasi ka dhisan yihiin ee westham united iyadoo kulanku uu ka dhacay westham ayaa labada kooxood waxa ay ku kala baxeen hal iyo hal bareejaha oo koox waliba ahi dhibic ayay garoonka kala baxday hase ahaatee kulan lama filaana oo guuldarro la yaab lana ay ka dhalatay ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo swan city waxaa lagu ciyaarayay gobolka weles garoonka kooxda kubadda cagta ee swan city arsenaal ayaa gool la hormartay ciyaaryahan nancho manreal ayaa goolka u saxiixay hase ahaatee waa lagu durduriyey arsenaal oo dhinac kasta darba ayaa lagaga garaacay waxaana sagaashankii daqiiqo markay dhammaatay loogu dax xiray ciyaartii saddex gool iyo waxba ciyaaryahan sam clokas oo ka mid ah daayarta kooxda kubadda cagta ee swan city ayaa goolashaasi laba ka mid a dhaliyay halka goolka saddexaadna uu saxiixay ciyaaryahan jordan ayuu arsenaal waxaad moodaysaa in ay haatan la daalaadhacayso guuldarrooyin isxixiga islamarkaasina waxay u egtahay kooxay kasii dhammaanayso mamaalin maalinba maalinta ka dambaysa waxaana haatan soo noqonaya culayskii taageerayaasha ee kusoo dhacayay macalinka arsen wenger ee lagu dalbanayay macalinku inuu kooxda iskaga tago waayo kooxdu alex sanchez ayay ka iibisay manchester united oo ah koox ay ku xafiiltamaan magaca iyo sumcadda waddanka ingiriiska inkastoo waayihii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta ee arsenaal ay aad kaga soo dhacday heerkii iyo waayihii ay la xafiiltami jirtay kooxda kubadda cagta ee manchester united taabadarkeeda arsenaal haatan waxaa la hadal hayaa in ay damacsan tahay inay la soo wareegto ciyaaryahan obamayang oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay la hadal hayay in uu ku soo biirayo kooxda kubadda cagta ee arsenaal warbaahinta dalka ingiriiska ayaa tabisay in xalayto uu ciyaaryahankaasi ku sugnaa waddanka ingiriiska islamarkaasina lagu arkay garoonka ay arsenaal ku tababarato isagoo halkaasi caafimaad ku maraya laakiin warar ka imaanaya waddanka jarmalka ayaa sheegaya in kooxda kubadda cagta ee brush iyo gorgman ay weli heshiiskan hortaagan tahay maadaama ay doonayso in ciyaaryahankaasi weeraryahan kale ay ku bedelato ay hesho haddii aanay helin ay suuragal noqon karto in uu meel mari waayo heshiiska obamayang iyo arsenaal dhinaca kalena waxaa kooxda kubadda cagta ee chelsea ay doondoonaysaa ciyaaryahanka arsenaal u ciyaaray eluviye juru waxaana wararku ay leeyihiin haddii ciyaaryahan juru uu ka tago arsenaal islamarkaasina uu ku biiro chelsea waxay taasi suuragelinaysaa arsenaal inay la soo wareegto obamayeng oo badsha ay ciyaaryahanka la yidhaahdo uu ku biiro kooxda brushia dortmond sheekadaasi oo labadii maalin ee lasoo dhaafay taagneed ayaan iyadu ilaa hadda waxba iska bedelin walow suuqa kaliibsiga ciyaartoyda uu ka harsan yahay oo keli ah hal maalin waa maanta oo keliya oo caawa goor dambe ayuu soo xirmayaa islamarkaasina waxaa la kala ogaan doonaa halka ciyaaryahanada zeko botshai obamayeng iyo olivier juru iyo weliba ciyaaryahan lucas meesha ay ku dambayn doonaan amaba kooxaha ay haatan la joogaan inay maaliyadooda bedelan doonaan oo maaliyado kale xidhan doonaan iyo haddii maaliyadda hadday haystaan ay ku sii nagaan doonaan la arki doonee caawa ayaa la kala ogaan doonaa halka ay shookadoodu cagdhigato dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga taatanee kulan dambe waa mascado idlarsada iyo nabadgelyo
xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascadde dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu kusii dhownahay aynu mar kale dib ugu noqonno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka talantaaliga ah ee fanaaniintahan u k iyo waxaa weliba cawaalo aadan iyo heesta guur
codadka macaane labada fanaan cawaalo aadan iyo hani u k ee heesta ay ku wada luuqaynayeen ee guur waxay gebagabo u ahayd idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alla idmo waxaan isaga tegaynaa dhammaan nabadgelyo